galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab axad ah bisha aktoobarna waa toddoba sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida mas-uuliyiinta dalka turkiga oo laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay suxufiga u dhasha dalka sacuudiga ah oo markii ugu dambeysay oo la arko galay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul
wararka u dambeeya waxay xoojinayaan jamaal khasharki oo ahaa wariye dalka sacuudiga u dhashay ilaa talaadadiina lagula ah kadib markuu galay qunsuliyadda sacuudiga istanbul waxay sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna maydkiisii meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday saasay wararku u badinayaan inkastoo laga soo xiganayo warar aan ras ilo aan rasmi ahayn
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xisbiga dhinaca midigta xiga ee dalkan maraykanka oo haatan helay aqlabiyadda sagaalka garsoore ee ugu sarraysa dalkan maraykanka garsooraha la ansixiyey waxa uu noqonayaa garsoore fadhiista maxkamadda ugu sarraysa ee maraykanka gaar ahaan waxa uu ku biirayaa garabka muxaafidiinta ee ka mida garsoorayaashaasi oo la filaya run ahaantii in ay noqdaan aqlabiyadda fadhiisanaysa maxkamadaas ansixintiisani waxay ka dambeysay dagaal culus oo dhex maray xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii maantaoo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhegaystaha oo aad ku maqli doontaan dhibad badan ayaa gabdhaha ku dhaca oo keena in la dilo oo aysan maaragtay u qalmin oo hooyadii ummadda maaragtay soo saaraysay oo ahayd maaragtay qoyska qofka lafdhabarka u ahaa jiritaankiisa in nin uu caroodo oo uu ku dhiirrado inuu dilo waa cawaaqib aada iyo aada u fool xun oo ummadeennana maaragtay inay ka waantowdo aada iyo aada maaragtay aan mar walbaba aan uga wacyigelinno qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaadan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka saraakiisha dhinaca amniga ee dalka turkiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in saxafi u dhashay dalka sacuudiga aadna u dhaliila siyaasadda dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul jamaal khashooqi ayaa la la-aatan iyo toddobaadkii hore kadib markii uu aaday qunsuliyadda sacuudiga oo uu ka doontay dukumentiyo wixii markaasi ka dambeeyey dib ugama soo laaban qunsuliyadda sarkaal ka tirsan dowladda turkiga oo magaciisa qariye ayaa wakaaladda wararka royters u sheegay in baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in jamaal khashooqi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul dowladda sacuudiga ayaa hase yeeshee beenisay dilka saxafiga kuna tilmaamtay war aanan sal lahayn khashooqi ayaa ahaa weriye u dhashay sacuudiga balse magangelyo ku joogay dalkan maraykanka tan iyo sanadkii hore oo uu kasoo tagay sacuudiga markii ay boqortooyada bilowday xarigga amiiro ganacsato iyo dad magac leh iyadoona howlgalkaasi uu amray dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan dadka ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegay in haddii ay dhabowdo in wariyahan lagu dhex dilay magaalada istanbul ay taasi dhaawac weyn gaarsiin doonto xiriirka diblomaasiyadeed ee turkiga iyo sacuudiga xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa siyool waxa uu tagay axadda maanta booqasho afar cisho qaadan doonta oo ah tii ugu afraad oo uu ku tago halkaasi kulanna uu kula qaadanayo kim jon un hogaamiyaha waddankaasi la godoomiyey ayaa la maqlay isaga oo leh waxaan xaqiiqdii ku faraxsanahay fursaddan kadib markii aan wada qaadanay kulan wanaagsan waana wada cuntaynay bombeyo ayaa waxa uu twiit gareeyey kadib kulankaasi inuu asna wuxuu ku faraxsan yahay kulanka uu ku tegay pyongyang islamarkaasina uu la qaata kim waxaa sidoo kaleeto uu uga mahadceliyey horumarka laga sameeyey heshiiskii singabore ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi dhex maray sidoo kale bombeyo waxa uu ka dhawaajiyey in uu rabo inuu isla meel dhigaan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kulanka labaad ee u dhexeynaya labada wadan hogaamiyaashooda iyo halka uu ka dhici doono socdaalka bombeyo ee saddexda cisho uu ku marayo bariga qaaradda asia ayaa sidoo kaleeto wuxuu kula kulmay sabtidii shalay ahayd ra-iisul wasaaraha dalka jaban shinso abe iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo ay ka wada hadleen arrimaha kuuriyada waqooyi ugu yaraan kow iyo toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen in ka badan boqol iyo soddon kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu sabtidii shalay dhulgariir lixaadkiisu dhammaa shan dhibic sagaal ku dhiftay waqooyi galbeed ee dalka heyti afheen u hadlay dowladda heyti ayaa wakaaladda wararka faransiiska ee a f b u sheegay in toddoba ka mid ah dadka uu dhulgariirku dilay ay ku dhinteen magaalada boqdibe ee caasimada waaxda north west ee dalkaasi afar kale ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen magaalada grosmon oo konton kilomitir u jirta gobolka boqdibe waaxda dhowrista rayidka ee heyti ayaa sheegtay in meelaha ugu daran ee dhulgariirku uu saameeyey ay ka mid yihiin deegaanada boqdibe grosmon janselmon iyo tortuga sahan ay samaysay waaxda baarista dhulka ee maraykanka ayaa lagu ogaaday in dhulgariirku uu garaacay dhul gaaraya ilaa iyo sagaal iyo toban kilomitir laga soo bilaabo boqdibe ilaa xeebaha koofureed ee waddankaasi madaxweyne yovenel mos ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan isaga oo ballan qaaday in dowladdiisu aysan waxba ka hagra doonin dadka uu saameeyey dhulgariirka heyti ayaanan weli ka soo kaban dhulgariir lixaadkiisu dhammaan toddoba dhibic hal oo dalkaasi ku dhuftay sanadka labada kun iyo tobankii dhulgariirkaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan laba boqol oo kun oo ruux
dadweynaha dalka brazil ayaa maanta codkooda dhiibanaya si ay u doortaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi hogaamin doona doorashadan ayaa ka dhacaysa halkaasi waxaana ay dhacaysaa ka dhacaysaa wadanka ugu dhaqaalaha badan wadamada laatiin america kadib markii ay bannaanka usoo baxday fadeexad weyn oo dhinaca musuq maasuqa siyaasadda ah taasoo sidoo kale noqotay tii ugu foosha xumeed ee dalkaasi ku yaala laatiin america ka dhacda abid jeer bolsonaro oo isagu ah musharaxa ugu fursada fiican sida ay muujinayso aragti ururin la sameeyey waa sarkaal ka tirsan ciidamada dalkaasi waana nin siyaasi ah oo isagu haysta siyaasadda midigta fog waxa uuna yahay oo lagu ammaanay sida la sheegay taliska milatariga ee dalkaasi oo kasoo mid ahaa isaga oo meel ka dhacna u geystay waxa uu ammaanay ayaa la yiri keli talisnimadii milatariga ahaa ee dalkaasi waxa uuna meel ka dhac u geystay haweenka isagoo sidoo kaleetana u gafay dadka madowga ah iyo qoomiyadda dalkaasi loogu yimid aragtidiisa siyaasadda ayaa keentay in loogu naaneyso magaca tropical trump musharaxa ugu dhow ayaa waxa uu yahay duqii hore ee magaalada isaguna waxa uu ku tartamaya xisbiga shaqaalaha ee uu ka tirsan yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi waxa uuna ku tartamayaa sida la sheegay inuu buuxiyo booskiisa kadib markii uu soo baxay kulanka maxkamadeed ka hor istaagay inuu doorashadaasi isu soo taago
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayaa v o a goordho waxaad maqli doontaan warar ay ka mid yihiin turkiga oo rumaysan in saxafi u dhashay sacuudiga lagu dilay qunsuliyadda uu sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul iyo muran weli ka taagan musharaxnimada mukhtaar robow abuumansuur oo isu soo taagay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed iyo warar kale oo ku saabsan caalamka hase yeeshee waxaan marka hore ku bilaabi doonaa idaacaddeenna galabnimo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
jirdilka gacanka hadalka qoyska dhexdiisa ah gudniinka fircooniga siyaasadda oo si siman aan loo siinin dumarka iyo sidoo kale shaqola'aan iyo waxbarashada oo ay ku yar yihiin ayaa waxa ay sal u noqotay in ay ragaad ku noqdaan horumarka dumar fara badan oo ku dhaqan gobolada dalka soomaaliya haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti igu ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya marwo batuulo sheekh axmed gaballe bal soo dhowow ugu horreyntii kusoo dhowowna barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha asbuuclaha ah aada iyo aad ayaad umahadsan tahay bisahro waa waayahay ugu horreyntii bal ee tacadiye fara badan ayaa ka dhaco gobolada dalka gaar ahaan xataa xamar ood joogtid bal waxyaabaha aad ka qabataan tacadiyada dumarka marka ay soo wajahaan maxaa ka mid ah ka ururka haween qaran ahaan marka ugu horeysa soomaaliya waxay ku jiray muddo dheer dagaal sokeeye waxaa isbedelay xaalada nolosha ee bulshada soomaaliyeed waxay noqdeen inta badan dad shaqadii ay hayeen ama ha noqoto beer ama xoolo ama maaragtay nolosha kale oo ay bedeli jireen ka barakacay oo qaarna qaxood ku noqdeen qaarna noqdeen dad maaragtay mislaysid ah oo dalka gudihiisa ka barakacay waxaa la qiyaasayaa ilaa laba milyan in ka badan inay mislaysid ku tahay dalka dhexdiisa oo ay barakaco ku tahay dadkaasi oo noloshoodii ay aada iyo aada uga hooseyso nolosha bani aadamku uu ku nool yahay una badan caruur iyo haween oo aan deganayn hoy u qalma noloshooda ama xafidan ama noloshooda maaragtay ay ku maareyn karaan shaqo la-aan waxbarasho la-aan iyo dhibaatooyin badan oo faqrinimo ah la deris ah kuwaasna waxaa u badan caruurta iyo maaragtay dhalinyarada iyo haweenka waxaana arrintaasi ay keentay in ay waayaan xaquuqo ay ku lahaayeen nolosha ama jiritaankooda bini aadamnimo wixii dhaca oo markaa nala soo gudboonaada waxaan ku caawinaa dhinaca maaragtay caafimaadka iyo gurmadka iyo dhinaca maxkamadaha iyo maxaan ku dhahdaa in xaquuqdooda ay dib ugu soo noqoto oo ay helaan daryeel bini aadamnimo ay helaan dhaqanana way jiraan iyaga laftigooda weli haraadi ku ah dalka oo ay ka mid tahay tacadiyada gaarka ah oo haweenka ku dhaca oo ay ka mid tahay sida maaragtay gudniinka oo kale oo ay ka dhacday gobolada dalka qaarkood in caruur la guday oo gabdho la guday ay maaragtay lafti waadiyeen diinkana ay sababsadeen oo iyadana ka imaaneysa dhinaca maxaan ku dhahaa diludhaca aqoon darada iyo mashaakilka haysta gabdhaha yararka ah guudmar fiican ayaad noo samaysay tacadiyada iyo dhibaatooyinka gabdhaha haysta iyo waxyaabahaad ka qabataan marka barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaasha ayaan fursad siinaa maadaama dumarka uu ku saabsan yahayna maanta waxaan jeclaan lahaa gabdhaha inaan qaybta ugu muhiimsan siiyo haddaan ku horumaro dhegeysta joogto magaalada kismaayo magacaaga iigu bilow iyo waxa aad rabtid inaad weydiisid guddoomiyaha bismillahi raxmaan raxiim waa salaamanta holaashii saare cabdi axmed adigii dhammaan shaqaalaha v o eda waxaan kaloo salaamayaa marwada maamo batuulaan salaamayaa guddoomiyaha haween ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaan hal su-aal weydiiyo guddoomisada maasha allah waa qof waa qof dadaal badan oo wax badan soo qabatay lana xaqiri karin marka waxaan leeyahay maadaama ayaantan uu jiray muran badan oo maxaa la dhahayay social media haba u badnaan teliso dhex maraya iyo t v-yada oo ah inay dhamaatay muddada xilkeeda ma laisdhihi karaa waxaa waaye ay ku aadan tahay waktigii ay ka degi lahayd kursiga oo ay baneen lahayd mise doorasho kale ayay kusoo noqonaysaa guddoomisada halaas weydiimaa waayo waa ku maqlaysaa batuulo sheekh axmed mudana guddoomiye gabadhaas maxaa ugu jawaabi lahayd
hooyo aad baan kuusoo dhaweynayaa waana su-aal maaragtay aada iyo aada u qiimo badan su-aasha aada u weydiisay waxaan aada ugu faraxsanahay in dareenka gabdhaha soomaaliyeed kor u kacay ururka haweenka oo u dhaqdhaqaaqa xaquuqda gabdhaha iyo sidii loo xoojin lahaa awoodooda dhinaca ka qaybgalka siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waa urur madax banaan oo ku shaqeeya iskaa uu ku qabto sida awgeed waxaa shaqadoodaas ay maaragtay xaq uleeyihiin in doorasho la sameeyo oo afartii sanaba mar maaragtay u dhaco shirweyne ay haweenka soomaaliyeed isugu yimaadaan marka maadaama waayihii hore aysan suuragal ahayn in gabdhaha soomaaliyeed ay kulan ku yeeshaan xamar oo caqabado fara badan ay jireen maanta alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin inkastoo caqabadihii aan laga wada bixin laakiin ururku wuxuu aada iyo aada isugu xilsaaray idagii uu iskaa waxqabsiga ku shaqaynayay iyadoo gabdhaha soomaaliyeed oo dhan baa ururka ururada ka jira dowlad goboleedyada gobolada dalka iyo degmooyinka ay weli oo iskaadaas ku wada shaqeeyaan sidii ururadu ay isugu xirmi lahaayeen loo wada shaqayn lahaa loogana midoobi lahaa arrimaha la xiriira udagaalanka xaquuqda haweenka iyo kor uqaadidda awoodooda arrintaas marka waxay keenaysaa fursad weyn oo gabdhuhu ay ururkooda markii doorasho ilaah hadduu raalli ka noqdo loo baahan yahay in la sameeyo ay lagama maarmaan tahay in dhammaan shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadir ay kasoo qeyb galaan oo dabadeedna ergooyin ay ka yimaadaan oo laga soo doorto dowlad goboleedyada ay isugu yimaadaan magaalo madaxda soomaaliya dabadeedna la doorto marka ugu horeysa calanka ururka qaabka hadda uu yahay uu ahaanayo iyo in laga bedeli doono iyo in la doorto dastuurka ururka uu ku shaqayn doono oo ay gabdhuhu ku midaysan yihiin dabadeedna in la doorto golaha dhexe ee ururka oo ay member ka wada noqon doonaan dhammaan degmooyinka gobolada dalka soomaaliya ay ka kooban yihiin intaa kadib markaa golaha dhexe waxay dooranayaan guddiga fulinta oo u hayn doona hawsha idada udhexaysa labada shirweyne arrintaasi marka duruufo badan oo dalka ka dhacay darteed ayay suuragal u noqon weyday inaan priority ka dhigno laakiin insha allahu tacaala muddo aan dheerayn ayaa maaragtay howlahaas ay bilaaban doonaan waqti uleh inuu maaragtay arrintaas u bandhigo gabdhaha dowlad goboleedyada ururada haweenka ka jira ururka haweenka qaranka iyadoo maaragtay nabaadiyda aan ku wada shaqaynayno iyo sida aan maaragtay dalkeena aan rabno in aan uga qayb galno horumarkiisa iyo dibidhiskiisa dibi heshiisiintiisa iyo awoodda haweenku ay ku leeyihiin in dalkani maadaama ay hagaajisay dagaalo sokeeyo iyo khilaafyo loo baahan yahay dumarka soomaaliyeed inay u istaagaan in dadka soomaaliya ay u heshiin lahaayeen gobasha nabadeedna ay gabdhuhu maaragtay u dhigi lahaayeen sidoo kale inay gabdhuhu awood ku yeeshaan nabadeynta dalka maadaama ay yihiin marka la fiiriyo bulshada lababar qayb maaragtay qaybta ugu badan ay yihiin waxaa jirto in domestic violencega waxa lagu dha afka qalaad amaba qoysaska dhexdooda buuqa iyo muranada ka dhaco ninka iyo naagta isqabo ee wada degan ee dhowr jeer sabab u noqota in naag ninkeeda uu dilo marka falalka noocaas oo kale markay dhacaan inkastoo qabaa-ilaadkii iyo dadkii labada dhinacee ka dhasheen ee laga yaabo inay soo galaan oo arrinta la wareegaan haddana ka urur haween qaran ahaan maxaad ka qabataan xadgudubyadaas xadgudubyadaasi dalka soomaaliya waa ka dhaceen waana maaragtay waxyaalaha aada iyo aada gabdhuhu inay u midoobaan oo meel uga soo wada jeestaan loo baahan yahay annaga marka ugu horeysa oo falalkaas oo kale ay dhacaan inta badan dalkii waa maaragtay waa kala fog yahay awood dhaqaale oo aan ku maanaj garayno inaan mawqifkeeda iyo maaragtay awoodeena aan kaga qayb galno marka uma badna inay dhacdo laakiin waxaan mar walbaba isku xiranahay dowlad goboleed kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta gabdhaha jooga ee ururka haweenka qaranka ayaga ayaa nala maaragtay wadaaga dabadeedna wixii talooyin iyo wacyigelin ah ee aan maaragtay ka qaadan karno ayaan ka qaadanaa annaga oo xooga saarayna in cadaalad ay helaan maaragtay gabdhuhu ee amnigana maaragtay xoog la saaro in xaquuqdooda la ilaaliyo dalkan waa dal franchile ah oo maaragtay jabjaban dhibaatada ka dhacaysana waxay inta badan ku imaaneysaa in awoodda maaragtay qarannimo ee dalka la rabay in lagu hogaamiyo aysan dhamaystirnayn ama dalka meelo kamida aysan awoodda dowladda ku wada hoos jirin marka dhibad badan ayaa gabdhaha ku dhaca oo keena in la dilo oo aysan maaragtay u qalmin oo hooyadii ummadda maaragtay soo saareysay oo ahayd maaragtay qoyska qofka lafdhabarka u ahaa jiritaankiisa in nin uu caroodo oo uu ku dhiirrado inuu dilo waa cawaaqib aada iyo aada u fool xun oo ummadeenana maaragtay inay ka waantoodo aada iyo aada maaragtay aan mar walbaba aan uga wacyigelino si yeeshee waxaan aaminsanahay in weli awoodeenii aysan gaarsiisnayn in qof walba uu dalkan cadaalad helo laakiin waa ku soconnaa furtii aan ku gaari lahayn waxaana aaminsanaha hadday gabdhuhu isku duubmaan inay wax badan ka bedeli karaan dhibaatada gabdhaha ku dhacda ee kaga timaada dhinaca ragga iyo tacadiyada gaarka ah oo loo geysto waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jirta dhinaca magaalada muqdisho ee soo dhowow magacaaga ku bilow iyo waxa aad jeclaan lahayd inaad weydiisid guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuule sheekh axmed gaballe waa dhowahay zahra adiga iyo maambaturo insaan ano ee mane xasan waaye runtii waxaan kamid ahay gabdhaha yaryar ee wadankan aanan meelna oga bixina markhaatiga ka ah waxyaabaha dhacaaya iyo xadgudubyada iyo guud ahaan dalkan haweenka soomaaliyeed dhibka haysta ayaan markhaati ka ahay maambatulo mar labaad iyo mar kale waa uga tacsiinaya xanuunadii kala duwanaa ee dalka soo mara gaar ahaan gurigeedii walaalkay axmed iyo maamadii kalinto ururka haweenka qaranka ka tirsaneed ee runtii dhibka loogu geystay la dilay waa uga tacsiyeynayna iyo guud ahaan ummadda soomaaliya dhibkii gaaray maambatulo runtii waxaan kamid ahay horta haweenka qaranka dadka ugu dhow dhow ee wax kala socday xaaladahooda ama u tagayo ama wax badan kala socdo ka soo maray marxalado kala duwan oo soo maray maambatulo dhowr su-aalaa rabaa inaan weydiiyo caawa oo ah mid haddaad nagu soo koobtid munoy wakhtigoo nagu yar aawadeed tan ugu muhiimsan ood isleedahay haye waxaan isleeyahay dhibka uu soo maray dalka dartiis haweenka soomaaliyeed waxay ka madax banaanayeen ama banaanka ka taagnaayeen khilaafaadkii iyo dhiba dhibihii dhacayay dalka banaanka ka taagnaayeen haweenka qaranka hadda waxaan arkaynaa guur badan oo aada u noo dhibaateynayo aan ka aragnay maambatuule ma jiraan kulamo ay ka sameysay haweenka intay isu keentay ay kala hadashay marxalada iyo heerka uu maraayo iyo doorashada meesha ay gaadhayso su-aashii kalentoo rabo maamada inaa weydiiyo waxaa kamid ah yaa horta isu soo sharaxi kara ururka haweenka qaranka ma dad banaanka mida isusoo sharaxi kara ma qof kastaa isu soo sharaxi kara mise qof xubinnimadii ururka buuxiyay yaa isu soo sharaxi kara waay intaasaan kusoo koobaa aad baad u mahadsan tahay munana doorashada ayay daba socotaa sidii dhegeystihii gabadhi kismaayo nagala soo hadashoo kaleeto marka haddaad si kooban ugu jawaabto inkastoo barnaamijkeenan tacadiyada dumarka ku dhaca uu ku saabsan yahay haddana marka ugu horeysa dana waa gabadhaydii waa gabar haljamaa-a waa dhalinyarada wadankan intii dhibku jiray aan meelna uga bixin ee ka shaqeyneysay sidii bulshada soomaaliyeed nolosheeda wax looga bedeli lahaa gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada waana ku ammaanayaa mutadawacnimada iyo geesinimada ay howlo fara badan oo dalku maaragtay u baahnaayo ugu qabatay waana qof runtii taariikhda ummadda soomaaliyeed kaga jirta qeyb weyn gaar ahaan dhaqdhaqaaqii gabdhaha soomaaliyeed haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad ee ku saabsan kulamo ma la yeelatay gabdhaha maaragtay khilaafka iyo waxyaalaha jira waxaa runtii wadanka maadaama uu dhibaatooyin fara badan uu soo maray aysan inta badan gabdhuhu fursad u helin inay wax ka ogaadaan ururkan haweenka qaranka waxa uu u taagan yahay waxa uu yahay waa urur horta sidiisaba ku shaqeeya iskaa uu ku qabso waana meel gabdhaha ay ka aflaxaan oo qaar badan oo kamida gabdhaha ay ka heleen maaragtay shaqooyin oo ay nolosha qoyskooda iyo naftooda ku maareeyaan sidoo kale waxaa jira gabdho iyaga laftigooda ururka ka aflaxay oo xildhibaano heer qaran iyo heer firdaalba ka noqday hase yeeshee waxa hadda bala maaragtay waxyaalaha banaanka ka socda su-aasha kale waa ku dhixiri taasaan ku xiraya insha allahu tacaala waa wax maaragtay uun laablaka ah ee aan ahayn wax ku dhisan cilmi ururka haweenku waa furan yahay wuxuu u furan yahay gabar kasta oo soomaaliyeed oo joogto dalka soomaaliya hadday degmo joogto inay iska diiwaan geliso oo xubin ka noqoto hadday gobol joogto inay iska diiwaan geliso oo xubin ka noqoto inay voluntary ku shaqayso oo ay muujiso inay tahay qof u dhaqdhaqaaqaysa aaminsanna xaquuqda haweenka iyo in maaragtay wax laga bedelo xaaladda hadda ay ku jirto halganka gabdhuhu ku jiraan waa runtii halgan ka dhimic weyn kii ay usoo galeen gobannimada dalka waayo waxaa burburay jiritaankeenii qarannimo oo dhan ayaa burburay dib uga soo kabashadiisana waa waxa adduunka ay gacanta noogu siinayaan annaguna aan iskaa waxqabsado ugu shaqaynayno marka qofka ururka raba inuu mas-uul ka noqdo waa inuu deegaan ka tirsan yahay waa inuu xubin ka yahay ururka waa inuu yahay qof muwaadin ah oo gabar ah oo jecel inay haweenka xoogeeda maskaxdeeda aqooneed iyo dhaqaale ku tabarucdo laakiin ma dhici karto qof banaanka iska jooga intuu durbaan tumo oo maaragtay yidhaahdo waa issoo sharaxaya waxaa layska soo sharaxi karaa degmooyinka waxaa layska sharaxi karaa gobolada waxaa layska sharaxi karaa shirweynaha qaranka laakiin waa inaad ka mid tahay ururka haweenka qaranka ma aha qof aan ururkaba ka tirsanayn oo aan weligeedba xataa gacan ka geysanin inay maqasho oo ay maaragtay banaanka intay ka maqasho banaanka durbaan ka tumato oo tiraa banaankaa layga dooranaya doorashadu waa imaanaysaa laakiin dariiqa ay leedahay oo sharciga ah waa inay martaa Waay.
inkastoo ururku uu yahay urur gabdhaha oo dhan ay ka wada shaqaynayaan haddana gabdhaha jecel inay ururka ka mid noqdaan oo madax ka noqdaan waxa u furan inay ka qayb galaan ururka marka ugu horeysa barnaamijkiisa iyo dastuurkiisa ay aaminsan yihiin xubin ka noqdaan oo dabadeedna halkaas eh, deegaanka ay joogaan looga soo doorto gobolkooda dabadeed gobolka looga soo doorto dowlad goboleedka dabadeed dowlad goboleedka looga soo doorto ee qaranka ama caasimadda markaasay shirweynaha kasoo qayb gelaysaa dabadeedna ay ka qayb gelaysaa oo cod yeelanaysaa ama inay wax doorato ama iyada in la doorto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Waxaan salaamayaan guddoomiyaha ururka haweenka batuulo een, gabeele Eh, batuulo anigu laba su-aalood oo yar yar ahaan qabaa labada su-aalood waxay yihiin horta gobolka godo dhacdo fool xun oo ka dhacday gabdhihii la qabsaday oo aada iyo aada wax ugu gaareen ay sideed saacadood iyo ka badan ay haysteen een, nimanka amazon waxaad ka qabateen ood u dirteen haddaad tihiin ururka haweenka inaad dad u dirteen inaa lasoo fiiriyey gabdhihii xaaladooda waxay ku- ku sugan tahay dhakhaatiir inaad geyseen aan taas horta waxaan kaa rabaa inaad aada jawaabiga siisid mudanay waa ku salaamay aada iyo aadna waa kaaga mahadcelinayaa barnaamijka aada u qabto dhibaatada gabdhaha soomaaliyeed ee khaas ahaan gabdhihii gedo dhibaatada kasoo gaartay ee haddii aan awoodi karayno inaan gurmad samayno oo gabar kasta oo soomaaliyeed aan adeeg u fidino waa meesha aan hiigsanayno ee ma aha meesha hadda aan joogno laakiin haddana kama seexano oo waxaa halkaa ka howlgala gabdho ka tirsan ururka haweenka oo jooga oo halgamayaal ah oo wixii maaragtay karaankooda ah oo ay qaban karaan qabta annagana nala soo wadaaga ee xaaladdu sida ay tahay ee run ahaantii dhibka weyn ee ummadda soomaaliyeed haysta wuxuu u baahan yahay midnimo gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed inay xoogooda iyo xoolahooda isu geeyaan oo ay maaragtay garab istaagaan ee ummadda dhibaatada ka taagan waxaan aaminsanahay hadday gabdhaha soomaaliyeed taa ku guulaystaan in soomaaliya dhibkeeda uu yaraanayo ama aan ka baxayno haddii ilaahay raalli ka noqdo Waa dii kale wuxuu u dhaqmaayaa sida xayawaanka saas waay darteed guddoomiye eh, xaaladda su-aasha iyo- say kuu Ah.
weydiisay een, wax ma u qabateen ma ka war hesheen ma baadi goobteen gabdhahaas dhibaatada ay soo gaartay mana maqasheen ayay ku leedahay ha- hodan gabdhaha gabdhaha waa maqalnay oo waxaa nala soo wadaagay ururka haweenka dedo jubbaland iyo mataqaanaa ee xaaladda ay ku sugan yihiin hase yeeshee ee, ka qaybgalka gabdhahaasi ay ka jeesteen oo iyaga dhinacooda wixii awoodooda ay kaga gurgudeen iyo annaga oo codkooda ku hadlayna oo maaragtay u qornay waraaqooyin iyo dacwooyin meelaha ay ku aadan tahay ee, ayaa aan kaga qayb galnay laakiin fursadda ee keeni karta inaan dhaqso u dhaqaaqno meesha wax ka dhacaan waa mid naga maqan oon u baahanahay inaan gaarno waay waad mahadsantaha aan su-aal kalan tuulo waxaan rabaa inaan weydiiyo een, ururka ahaan ee gabdhaha soomaaliyeed oo way badan yihiin wadanku waa iska dhibaataysan yahay hasaay ahaatee gobolada dadka degan gabdhaha uur kale aad bay dhibaato ay u qabaan aan dhakhaatiirtu ma gaadho maxaan ku dhahay dhalmada waa ku waa waa ku dhintaan dhiigbax bay u dhintaan een, dhibaatooyin kala masiyaday u dhintaan taas ayada laftirkeeda waxaad u qorshayseen ma jirtaa gabdhaha soomaaliyeed oo gobolada x- degan gab- hadda muqdisho kale hadda xoogaa arrinteeda dhakhaatiirtu waa ku dhex jirtaa laakiin dadkii gobolada aad iyo aad bay dhibtaas u qabaan maxaad ka qabateen batuulo gudoomiye ahaan?
hodanay hodanay aada aada baan kaaga mahad celinayaa dareenkaas sidoo kale een, waana su-aal meesha taalla ee dhibka jira ee gabdhaha soomaaliyeed haysta oo gobolada ku haysta waa ka keena inay isu go-aan ilmuhu ka dhintaan iyagu ay dhintaan waa dhibaato qaran oo u baahan in si qarannimo ah loogu istaago annaga dhinaceenna waa dhinaca maaragtay ee wax u qabashadeenna waxay hadda gaarsiisan tahay inaan u advocate garayno in isbitaallo hataa haddii aan dhismo degdega la heli karin loo raadiyo hataa mobile maaragtay ambulance oo gabdhaha meeshii foosha ku qabato iyo taleefano lagala soo xiriiri karo oo degdeg gurmad loogu sameeyo waa xaqiiqa gabadha ee gabdho badan oo dhalinyaro ah oo marka horena uurka aan nafaqo ku haysan markii dhalmada la gaaray inay inta isu go-do cunugina ka dhinto iyadana dhimato ama cunugi dhinto oo iyadoo isu go-day oo mujtamaca xataa ku dhex noolaan karin ay maaragtay kusoo harto oo halkaa laga raadiyo gurmad oo maaragtay la keeno isbitaallo ama ku yaala joorane ama ku yaala magaalada muqdisho oo dib u habeyn noloshoodii loogu sameeyo marka gabdhuhu way didan yihiin waana mid u baahan in loo istaago haddii aan nahay soomaaliya waayo bini aadanka daryeelka caafimaad oo u baahan yahay hooyo uur leh oo aan nafaqo haysan oo aan dhaqaalo haysan oo aan hoy u qalmo haysan oo meel maaragtay ee ama barakaca ku nool ama maaragtay baadiyo ku nool ama magaalo faqiir ahoo ay ku dhibaataysan tahay ku nool waa waxaana haysta oo la rigaadiyey oo ay keentay wixii annaga maaragtay aan haysanay markaan iska daadinay inaan noqono dad muctir ah oo meel walbaba ama ku dhimanayo ama ku baahan ama ku dhibaataysan waana arrin u baahan maaragtay qorsho weyn oo qaran inaan u sameyno haddaan dumarka soomaaliyeed nahayna inaan ka dhigano prioritiga inay gabdhuhu helaan meel kastoo ay joogaan gurmad caafimaad waa oo garta lagu badbaadiyo iyadiyo caruurteeda waaya dhegeystaha ugu dambeeya waa wiil rabo inuu ka- nagala qayb galo barnaamijka wuxuu naga soo wacayaa een, dalka germany soo dhawow walaal magacaaga iyo waxaad noo soo wacday Een, waa mahadsan tahay sahro Een, magacaygu waa maxamed baadil axmed oo ku nool wadanka jarmalka Een, waxaana kamid ahay dhegeysto ku xiran barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha Een, aad baan u salaamayaa guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed buteelo tuulo gambale Een, su-aasheeda koobaad sida aan la socono haweenka soomaaliyeed laba jeer ayay waxay ka qaateen dalka kaalin een, mugla ka qaateen ama tabixintiisa waa mida koowaadoo sida taariikhdu aan ku maqalnay xilligii xorriyadii een, aada iyo aad bay maaragtay een, haweenka soomaaliyeed ugu istaageen sidii xorriyad loo heli lahaayo dahabkoodii iyo maalkoodii iyo hantidoodii iyo wax walbay u qoreen waa mida labaadoo markuu dagaalkii sokeeye dhacay dadka keliya lagu badbaaday ayay ahaayeenoo haweenka soomaaliyeed ayagaa dhexda u xirtay oo aabayaal badan iyo yacni een, rag badan oo oo soomaaliya ama ha joogaan ama dibad ha joogaan yacni bay ka hormareenoo ilmahoodii iyo iyo noloshii qoyskii iyo wax walbaba ayagaa u istaagay haddana saan ognahay een een qurba joogteeda dhegtaa noo taagan oo mar walba idaacadahaas aan maaragtay aan maqalno iyo iyo tv-yaashaas aan fiirsanayno iyo wararka wadanka soomaaliya markaan ka dheehanayno dhibka ugu badan wuxuu soo gaara un dumarkii soomaaliyeed khaasatan een gabdhaha een soomaaliyeed oo gobolada iyo tuulooyinka iyo baadiyaha jooga yacni dhibaatada ugu badan ay kasoo gaarto dhinaca fircooniga guditaanka een ururkiina een ma laisdhigi karaa een een kaalintii la rabay in uu ka ciyaaro een wacyigelinta gabdhaha een iyo tamata bixinta een gabdhaha een kaalintii la rabay inuu ka ciyaaro badbaadintooda uu gabayo muqdisho unbaa iska fadhiisateen ma laisdhigi karaa oo ma loo fasiran karaa oo dadaal dheer miinan u gelinba sidii aad maarata u wacyigelin lahaydeen horta maxamed aada iyo aada u mahadsan yahay eede maxamedo waa kuu mahad celinayaa inta aad macluumaad iyo qadarin u hayso haweenka soomaaliyeed iyo aqoonta aada u leedahay ee waxa ay yihiin ee runtii gabdhaha soomaaliyeed waa gabdhaha ee u taagan ee mar walbaba sabata bixinta dadkooda iyo dalkooda een, dadaalka aan wadno waa su-aal meesha ku jirta ee ma mid ku koobanaa un magaalada xamar mise waa mid aada maaragtay ee kaga qayb gelaysaan dhammaan dalka oo dhan ee inaan xataa magaalada xamar ka shaqeyno waxay qaadatay waqti aada iyo aada u fara badan ee waxa magaalada laga qabanayo in badan oo gabdhaha soomaaliyeed ah oo isxilqaamay ayaad garanaysaa een in miilooyin loogu aasay xataa iyagoo nadaafada ka shaqeynayo in ayagoo maaragtay ummadda u adeegaya ee lagu dilay iyagoo shaah karinayo see shaah u karin kartaa oo dariiqa u fariisan kartaa waxa dalkan ka dhacay waa wax imtixaan ah oo ilaahay subxaanahu watacaala ah laga magan galo una baahan in dadku ay inta caqliyeystaan u wada istaagaan ee run ahaantii gudniinka ee fircooniga ah ee markii aan nabadda haysanay wuxuu ahaa waxyaalaha dabayaaqada ku noqonaya dalkeena inay kusii jirana ay adkayd wacyigelinta iyo waxusu sheegidda iyo xukunka iyo maaragtay ee in lada- lala dagaalamo laakiin hadda een, wacyigelinteenna dalka oo dhan run ahaantii ma gaarsiisna awoodda oo aan leenahayna dalka oo dhan ma gaarsiisna dad fara badan ayaa maaragtay ee, ayna gaarinin waxa aan la jecelnahay oo wanaagga ah laakiin waxaan ku jirnaa ee, qorshihii iyo dabihii lagu gaari lahaa in gudniinka fircooniga ah marka ugu horeysa laga dabar jaro dalka soomaaliya waayo waa mid dhaawacaya maskaxda iyo jirka iyo caafimaadka gabadha soomaaliyeed Waa diinna gartay.
aan ku taxalluqin ee dhaqan xun oo aan qaadanay ah waxaa kale oo isagana maaragtay waajib ah wax alla wixii dhibaato ku ah kasoo horjeeda nolosha iyo cadaaladda iyo gabadha aqoonteeda iyo horumarkeeda ay xaqa u leedahay iyadana maaragtay in layska wacyigeliyo waa kaambeenada aan qorshaysanay inaan ka shaqayno aad baad umahadsantaha waktigaagana aad ayaan kaaga mahad celinayaa marwe guddoomiye waa mahadsantaha sahroeeda macan guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa waxa aynu ku eegnay gaboodfallada ay ka mid yihiin kufsiga jirdilka ayagoo siyaasadda aysan ka qaybgelin gacanka hadalka caqabadaha gudniinka iyo dhibaatooyin fara badan oo gabdhaha ku gadaaman waxaana barnaamijka igala qayb galay oo dhegaystayaashii aniguba su'aale nooga jawaabay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuule sheekh axmed gaballe intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aada iyo aad ayay u mahadsan tahay sahare cabdi axmed oo soo diyaarisay nalana socodsiisay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa v o a
sidii warkeennaba aad ku maqlayseen mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa waxaa laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay suxufiga jamaal khashagi oo u dhashay dalka sacuudiga oo la waayey afar maalmood ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka sacuudiga ee magaalada istanbul halkaas oo u tegay si uu usoo qaato waraaqado ku saabsan guur uu qorsheynaya inuu galo mas-uul ka tirsan qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul ayaa wuxuu beeniyey eedahaasi cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintan inooga diyaariyey arrintan weriye jamaal khashuuqi ayaa noqotay mid indhaha warbaahinta caalamka si weyn u soo jiidatay maalmihii ugu dambeeyey islamarkaana aad wax looga qorayey iyadoo noqotay mid ka mida mawduucyada ugu culus ee la falanqeeyo bal ugu horreyn baana eegno qofka uu yahay jamaal khashuuqi cabdirashiid ijeeni waa agaasimaha xarunta daraasaadka iyo siyaasadda ee freedom center ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa waa nin sacuudiya weeye ninkaasi waxa weye nin weriye ah wakti dheerna ayuu kasoo shaqeynayay warbaahinta waa nin qoraaya warbaahin fara badan oo kala duduwan buu usoo shaqeeyey qaar waddanka sacuudiga laga leeyahay qaar waddanka dibadiisa laga leeyahayba dhanka kale waxa weeye nin dadka ka faallooda siyaasadda weeye ninkaa jamaal waxa weeye run ahaantii wuxuu ahaa nin aada uga soo horjeeda habdhaqanka dowladdiisa sacuudiga iyo ficilo fara badan oo uu sheegay inay ku kacdo hadday tahay dhanka diinta iyo hadday tahay dhanka dowladnimadaba jamaal khashuuqi ayaa sida wararka lagu helay tegay xarunta qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul maalinimadii salaasadii ee toddobaadkii aynu soo dhaafnay iyadoo intaasi kadibna aan la helin meel u jaan iyo cidhib dhigay labadii octoobar ayuu isagoo jooga magaalada istanbul ee waddanka turkiga ayuu wuxuu document iyo waraaqo ayuu wuxuu u doontay qunsuliyadda waddanka sacuudiga kuleeyahay magaaladaas istanbul isagoo sida la sheegay doonayay documentkaasi kuwa la xidhiidha arrimo guur iyo isagoo ku mashquulsanaa marka laga soo bilaabo maalinta oo bishu ahayd labadii octoobar ilaa iyo hadda waa lala-yahay ninkaasi meel allaale iyo meel jaan iyo cidhib dhigay waa la waayay mas-uuliyiinta turkiga ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in baadhitaan hordhaco ay sameeyeen ciidamada boolisku uu tilmaamayo in nin kan la dilay islamarkaana ay aaminsan yihiin in dilkiisa uu ahaa mid qorshaysan kadibna meydkiisa laga saaray qunsuliyadda cabdiweli maxamed siyaad waxa uu ka faalooda arrimaha siyaasadda waxaana uu ku sugan yahay magaalada istanbul wararkii u dambeeya waxay xoojinayaan jamaal khashaksi oo ahaa wariye dalka sacuudiga u dhashay ilaa talaadadiina lagula ah kadib markuu galay qunsuliyadda sacuudiga istanbul waxay sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna meydkiisii meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday saasay wararku u badinayaan inkastoo laga soo xiganayo warar aan ras ilo aan rasmi ahayn oo amniga iyo kamid a saraakiisha dowladda turkiga laakiin weli ma jiro war rasmiya oo dowladda ka soo baxay jamaal khashuuqi oo in muddo ah ku noolaa waddanka maraykanka kadib markii uu si iskii ah isku mustaafuriyey isagoo ka cabsi qaba halisa ka soo waajahda aragtidiisa ku aadan siyaasadda sacuudiga haddaba maxaa ilaa hadda caddayma lahayaa ee ku aadan halka uu ku dambeeyey waa kan mar kale cabdiweli maxamed sayid ninkaas sida laga warqabo qunsuliyadda qunsuliyadda sacuudiga istanbul ayuu galay dabcan waxaa la hayaa duubitaanadii iyo muuqaaladii markuu gelayay qunsuliyaddu waxay leedahay kaamirooyin dhulka ku wareegsan o dhan waa dhul diblomaasiyiin iyo safaarad marka waa dhul aada loo amnigiisu usugan yahay marka markuu gelayay waa la hayaa laakiin kasoo bixitaankiisii meeluu ku dambeeyey lama hayo wax duubitaana iyo wax muuqaal lagama hayo qunsuliyaduna qunsulka wuxuuba sheegay in qunsuliyadda gudaheedu aysan lahayn kamerooyin arrin arrintaas oo arrin aan la rumaysan karin oo aan mantiq ama suurtagal ahayn marka inuu gelayo waa lahayaa goor kasoo baxayna lama oga dad baana banaanka ku sugayay oo la socday marka taas waxay muujinaysaa iyo marka lagu daro in la waayey muddo ilaa iyo talaadadii waxay muujinaysaa in ninkaas ama meesha lagu dhaxayo ama lagu dilay ama meel kale la geeyey wararka ilaa hadda la helayo ma xusayaana sida dilka loo fuliyey hase yeeshee qunsulka sacuudiga ayaa sabtidii iyo wakaaladda wararka ee royters u sheegay in dalkiisu gacan ka geysanayo baadhitaanka khashuuqi haddaba maxay baadhitaankanu sacuudigu oggolaaday uu soo kordhin karaa amaba lagu heli karaa caddaymo waa kan mar kale cabdiweli maxamed sayid sacuudigu way sheegeen laakiin waa arrin aan sida la sheegaya macno badan keenayn shan beri ka hor bay arrintu dhacday laakiin haddana ayadoo saas tahay sacuudiga waxay soo direen dad arrintaas ka qayb qaadanaya baaritaanada dowladda turkiga way soo dhaweysay baaritaankiina weli wuu socdaa waxaana moodaa in dowladda turkiga isku dayeyso in mataqaanaa si arrin si diblomaasi arrinta loo xaliyo oo mataqaana inta aysan soo bandhigin waxa xogta ay hayso bal dowladda sacuudiga iyadu is afgartaan sida waxu jiraanna lasoo loo sheego laakiin waxaa moodaa in dowladda sacuudiga weli arrintaas madax adeeg ay ka muujinayso oo aysan doonayn dhinaca kale sabtidii shalay ayaa mas-uuliyiinta turkigu ay sheegeen inay bilaabeen baadhitaan la xidhiidha halka uu ku dambeeyey jamaal khashuuqi iyagoo intaasi sii raaciyey inay soo heli doonaan halka uu ku dambeeyey haddaba maxay yihiin tallaabooyinka sharciga u bannaana turkigu inuu qaado waa kan mar kale cabdirashiid jeeni agaasimaha xarunta freedom center sidaynu ogsoonnahay shirwacow xeerka vienna convention kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii wuxuu wuxuu dhigayaa habdhaqankay wada dhaqmayaan dawladahu iyo qunsuliyadaha iyo safaaradaha marka wuxuu mamnuucayaa ogolaansho la-aanta dawladda leh qunsuliyadaas ama safaaradda inaan dawladda ay ku dhex taallaa marnaba geli karin oo ay ka dhigan tahay sidii meel ka baxsan oo ku taalla wadankii kale marka xasaanadaasi waa jirtaa waa run laakiin dhanka kalena mas-uuliyad baa saaran wadan walba oo jooga wadan kale oo safaarad ku leh hadduu wax dhibaataa ka geysto waxaa jira hab loo maro oo caalamiya oo isla heshiiska ku qoran in markaa waxaa la gudboon wadanka turkigu inuu baadhi sameeyo hay-adihiisa baadhistu inay la yimaadaan xariifnimo ay ku soo ogaadaan ninkaasi meesha uu ku maqan yahay kadib markay soo ogaadaan ay helaan caddayn dhabana waxyaabaha u banaan waxaa kow ka mid a inay inay inay dacwad caalamiya ka furaan arrintaasi waa waa u banaan tahay waa kow waxaa ka laba labaadee u banaanay waxa weeye arrintaasi waxay xumaynaysaa haddii ay sidaa ay turkiga ku doodayaan u dhacdo waxay xumayn doontaa xidhiirka wadanka turkiga iyo wadanka sacuudiga sababta oo ah in safaarad ama mission shisheeye ahi uu wadan ka geysto arrimaha qasaalashada ah ama dilka ahi waxay ka dhigan tahay isku day dagaal oo labada wadan ka dhex dhaca sida sida ay procedureska iyo protocolka caalamiga ay sheegayaan arrinta iminka loo baahan yahay waxa weeye ugu horeysaa in bal arrintan cadaymo ad adag loo soo helo waana iska adag tahay run ahaantii markay arrintu sidaas oo kale safaarad iyo diblomaasiyad iyo xasaanad u gasho in caddaymo sidaa u waaweyn loo helo dalalka sacuudiga iyo turkiga ayaa muddadaasi kadib ay ka soo baxayeen aragtiya iska soo horjeeda oo ku aadeen maqnaashiyaha jamaala khashuuqi iyagoo turkigu uu ku doodayo in aanay jirin wax caddaynaya oo ah sheegaya in uu ka soo baxay qunsuliyadda halka sacuudiguna uu dhankiisa ku doodayay in isla maalintiiba uu ka soo baxay qunsuliyaddaasi jamaal khashuuqi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba caan ku ahaa aragtidiisa ku aadan ee uu kaga soo horjeedo siyaasadda waddanka sacuudiga isagoo qaar ka mida warbaahinta caalamka kuwoga ugu afka dheer oo ay ka mid tahay washington bostna ku qori jiray qormooyin uu ku durayo siyaasaddaasi dalka sacuudiga
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi isugu kahay soo dubariday
haatanna baydhabo muran ayaa weli ka taagan musharaxnimada mukhtaar robow abuumansuur oo sheegay in uu u taagan yahay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed dowladda soomaaliya ayaa arrintaasi ka hortimid iyada oo sheegtay in robow uusan weli wada buuxin sharuudihii horseedi lahaa in laga wada qaado cunaqabataynta saarnayd maalintii shalayna robow oo horey ugu tirsanaa saraakiisha sarsare ee al-shabaab ayaa ku adkaystay inuu yahay musharax u taagan xilkaasi mudanayaasha baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa iyaguna aragtiyo kala duwan ka muujinaya musharaxnimada mukhtaar robow cali abuumansuur iyadoo ay qaar ka mid ah sheegayaan in ay deg deg tahay musharaxnimadiisa warbixintan waxaa inoo diyaarisay caashe ibraahim aadan caashicuud
cibaade cabdi cali waxa ay ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya waxa ay qabtaa in mukhtaar roobo abuumansuur uu yahay muwaadin u dhashay koonfur galbeed soomaaliya taasina ay siinayso xaqa ah inuu isu soo taagi karo madaxtinimada maamulka walkasta sababa leyna lankan shan shan sano lix sano ilaa dadkaas isgalanaayeen haddana dawladaa dhawaaytay caalamka una gobateenki saaranay lakukugaadi wakti hal sano i wali jaraan mayb waa federaalka aroogi muqdisho shicibshay ka dhah jari haddana maadaama us wadanki usikadhaladi xakanagdi haddana shicibshay dhanga ankri aga hayte koley buna xildhibaani ana musharaxiin badan aroogda target kaleediis maninsaaran laakin mayb waa lan hadadaan kanala anhaaysada male shicibka lama ku camalaha dhawayti musharaxiinta kajaray hoobna siishay baad inti koonfur galbeedba usukunagda madaxweynenimo una xildhibaan ahaan ka dhawaayana le oo shicibka bafadaayan walaagi shicibka wakiilku ama shicibka fadaawle ay tixgeliyaan una ka xildhibaan ahaan ama xildhibaano leelijaas cibaada ayaa sheegtay in ay shaksiyan iyo xildhibaan ahaanba kusoo dhoweynayso musharaxtinimada abuumansuur ee mukhtaar roobow shaksigow wadin sheelinka baahanyi aragtida shicibkan oo geeka tixgeliyaano sidahan ka dhawaayaan musharaxiinta saki jar hooba koonfur galbeed ka guulaysidu wala umatis rabitaanjaysada laxaniinka banaam dhahay laxaniinka dhawaay hoobna siibshay banaagta ununa umata rabitaanja iyo tixgeliyaan haddii ka dhexel dhibaan ahaan hase ahaatee bashiir ibraahim aadan oo isna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee koonfur galbeed ayaa qaba aragti ka duwan midda ay qabto cibaado wallaahi aniga runtii waxaan u arkaa hadda xilligeeda inaysa ahayn in xoogaagu maxaa la dhahayay dee inuu gabaal iskaga dhigan way fiicnaan lahayd marka hadduu hadda uu asaga dee ma-in baday oo inuu musharax uu noqdona waxa waaye dee hadda wax ka hor istaagi karo oo sharci hadda ka reebi karo inaysan jirin baan umalaynaya ani inkastoo haddaba shacabka qaarkiisa aad ay usoo dhaweeyeen oo maxaa la dhahayay ee gacmo furan ay kusoo dhaweynayaan way kasii fiicnaan lahayd haddii xoogaa uu sii joogi lahaa musharaxnimadiisa marka sanadooyin kadib hadduu imaan lahaana sidan way kasii fiicnaan lahayd maxamed nuur maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada degan magaalada baydhabo waxaanu aragtidiisa ka dhiibtay sida uu u arko musharaxtinimada mukhtaar roobow abuumansuur mukhtaar roobow marka hore waa nin oo muwaadina oo kasoo jeeda reer koonfur galbeed shaki kuma jiro laakiinse aniga aragtideeda waxay ila tahay in weli heligiisi aan la gaarin maadaama uu muddo dhow ka soo baxay banaanka ka yimid oo lasoo dhoweeyey nimankii isaga markay isdagaaleen dawladda dhaxan uu marti u ahaa marka weli waxaan leeyahay aniga waktigiis lama gaarin waxaan leeyahay koonfur galbeed hadda mukhtaar uma baahna waxay u baahan tahay hogaamiye oo weli caalamka ku xidho inkastoo ay muuqato in mukhtaar roobow abuumansuur uu yahay musharax rajo ka qaba inuu hogaanka u qabto maamulka koonfur galbeed soomaaliya inay haddana jiraan aragtiyo isdiidan oo laga qabo musharaxtinimadiisa iyadooo dadka qaarkii ay qabaan inay deg deg tahay inuu xilligan isu soo taago musharaxtinimada koonfur galbeed soomaaliya halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in uu kala siman yahay musharaxiinta kale ee u taagan xilkan
aad ay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo warbixintaasi inoo diyaarisay
mar kale galab wanaagsan garsooraha brad kavanah ayaa xalay loo dhaariyey inuu ka mid noqdo sagaalka garsoore ee ugu sarreeya maxkamada dalkan maraykanka markii aqalka sanadka ay u ogolaadeen coddan konton halka afartan iyo sideedna ay diideen magacaabista kavana ayaa si weyn lagu kala qaybsan yahay dalkan waxaana maalmihii ugu dambeeyey soo baxayay eedo ku saabsan inuu xadgudubyo aan munaasab ahayn kula kacay gabar soddon iyo lix sano ka hor inkastoo baaritaan ay sameeyeen f b i-da ay caddeemo u waayeen haddaba khadka telefoonka magaalada minneabolis ayaa waxaan kula xiriiray garyaqaan cabdiwaaxid cusmaan qalinle si uu bal faahfaahin naga siiyo
garsooraha hadda la ansixiyey waxa uu noqonayaa garsoore fadhiista maxkamadda ugu sarreysa ee maraykanka gaar ahaan waxa uu ku biirayaa garabka muxaafidiinta ee ka mida garsoorayaashaasi oo la filaya run ahaantii in ay noqdaan aqlabiyadda fadhiisanaysa maxkamadaas ansixintiisani waxay ka dambeysay dagaal culus oo dhex maray xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga marka laga fiiriyo dhinaca siyaasad ahaan waxaa wiigagii ama filihii lasoo dhaafay oo dhan lagu jiray hirdan iyo iska hor imaad siyaasadeed oo xisbiga dimuqraadigu ay ku rabeen in ninkan ay ku carqaladeeyaan magacaabistiisa iyagoo dabcan soo sheegay falal dambiyeedyo la sheegay inuu ku kacay xilligii uu dhigan jiray iskuulka ama dugsiga sare arrintii marka si ay ku socotaba ilaa waxay gaadhay in f b i du ay baaritaan ku samayso kadibna si aada u kooban ama cod aada u yar uu ku gudbo maanta waayahay codkii uu ku guulaystay meequu ahaa marka laysku soo koobo wuxuu noqday konton u codaysay haa iyo afartan iyo sideed maya noqotay ayuu noqday marka laakiin marka dhab ahaan la eego hal senator ayaa maqnaa laakiin joogta ahaan loogu codeeyey marka konton iyo kow iyo konton iyo afartan iyo sagaal bay noqonaysaa laakiin sida ay u dhacday konton iyo afartan iyo saddex waa saad sheegtay brad covana waxay ahayd muddo wax soo socday magacaabistiisa iyo maxaan ku dhahaa in uu imaado xubinna uu ka noqdo maxkamadda sare dagaal fara badan ayaa ka dhashay ugu dambeyntii marka haddii xisbiga jamhuuriga ay ku guulaysteen in qaadigan meesha ay rabeen ay keenaan maxay uga dhigan tahay siyaasadda xisbiga jamhuuriga tani wel waxay uga dhigan tahay inay noqdeen oy la soo baxeen dabcan awood siyaasadeed madaxweyne trump iyo xisbiga jamhuuriga oo aqlabiyad ku haysta hadda labada aqal ee congresska run ahaantii awood buuxda ayay muujiyeen awooddaana way isticmaaleen runtii waxaa dhabar jab iyo runtii niyad jab weyne maanta ku dhacay xisbiga dimuqraadiga oo aan la ogeyn meel uu ku dambeynayo runtii siyaasad ahaan haddii ay ku guulaysan waayaan doorashooyinkan soo socda ee labada kun iyo bisha november ay nagu soo xigta oo ah doorashooyinkii loo gelayay aqalka congresska marka run ahaantii arrintani waxay aada iyo aad sidoo kale u dhaawacday dagaalkani sumcaddii ay lahayd maxkamadda sare oo laga filayo inay noqoto mid dhexdhexaada ayaa waxaad moodaa gaar ahaan hadaladii kasoo yeeray qaadigan laftiisa markii dagaalka lagula jiray hadallo aada iyo aada u xisbiyeysan oo dhinac ka raran oo aada iyo aad siyaasad ahaan uu ugu weeraray xisbiga dimuqraadiga ayuu ku hadlay waa tahay maxkamadda sare ee dalka waa meesha ugu sarreysay oo wax la iskula noqonayay cadaaladii dalka guud ahaan iyo dadka maraykanka ay ka qabeen xataa lafteeda dhaawac intee leg ayay gaarsiinaysaa in xisbiga republikaanka oo hadda taladii waddanka hayo haddana inay u bataan oo waxa ay doonaan ay ka yeeli karaan taas laftarkeeda cadaaladda sidee loogu iimaan qabi karaa waa waa su-aasha hadda hortaala weeye gaar ahaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee robert oo ah nin runtii hadda laga filayo inuu isaga laftiisu ka murugaysan yahay sida sumcadda maxkamaddu ay noqot ay meesha ay marayso maxkamadda waxa muhiima inay dadku dareemaan inay dhexdhexaad tahay oo ay runtii ka madax banaanaato isqabqabsiga iyo dagaalka siyaasadeed ee congresska iyo madaxtooyada ka dhex taagan iyo dhammaan miidiyahaba dalka maraykanka marka arrintani runtii waa arrinaan hore loo arag in sidan oo kale qof maxkamadda loo magacaabaya uu u siyaasadeeyo hanaanka magacaabista marka run ahaantii waddankan maraykanka hadda waxaad moodaa madaxweyne trump in uu runtii shaasheeyey oo uu ay ay faragelintiisii iyo siyaasadiintiisii ay meel walba taabatay oo hadda wax ka badbaadayba aanu jirin oo maxkamaddii siyaasadowday oo wasaaraddii cadaaladdu siyaasadowday oo hay-adihii dembi baarisu siyaasadoobeen meel walba waxaad moodaa in uu faragelintiisii iyo runtii sumcaddeedii ay hoos u dhacday marka dalkan maraykanku runtii wuxuu ku socdaa waddo aanay iyaga laftoodu yaaban yihiin oo arrimo fara badan oo kalsoonidii shacabka dhexdiisa kalsoonidii hay-adaha dowladda lagu qabay dalku runtii inkastoo dhaqaaluhu fiican yahay oo dhaqaaluhu meel wacan marayo haddana dalkan waxaa ka taagan walaac iyo kala qaybsanaan aad iyo aada u qoto dheer oo runtii dalku haddii uu kusii socdo sidan dee wadajirkiisa laftiisii hadhow su-aalo badan ka iman karaan marka marxalad rag buu marayaa dalku marka ninkan magacaabistiisuna kala qaybsanaantaasay si aada usii usii usii usii adkaysay oo waxaad moodaa in dadku ay runtii kalsoonidii ay aada uga dhimatay haddii dalka ugu yaraan qayb ahaan ka mida marka laisku daro dal muwaadiniinta dalku haddayna qayb ahaan ama hal qayb aanay kalsooniba ku qabin maxkamaddii sare waa mushkilo
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid qalinleh oo khadka telefoonka ee magaalada minneabolis iugu waramayey halkaasi aad ka dhegeysaneysana waa washington bal barbarkeyga bidix waxaa fadhiya nuur xasan nuur bukhaari qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo labo mahadsanid zahra saraakiisha dhinaca amniga ee dalka turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in saxafi u dhashay dalka sacuudiga aadna u dhaliila siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul jamaal khashowqi ayaa la la-aatan iyo toddobaadkii hore kadib markii uu aaday qunsuliyadda sacuudiga isaga oo ka doontay dukumentiyo wixii markaasi ka dambeeyana dib ugama soo laaban qunsuliyadda sarkaal ka tirsan dowladda turkiga oo magaciisa qariyey ayaa wakaaladda wararka royters u sheegay in baaritaan hordhaca ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in jamaal khashooqi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul dadka ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa sheegay in haddii ay dhowowdo in laga yaabo intaasi ay dhaawac weyn gaarsiin doonto xiriirka diblomaasiyadeed ee turkiga iyo sacuudiga dadweynaha dalka brazil ayaa maanta codkooda dhiibtay si ay u doortaan madaxweyne cusub oo dalkaasi hogaamiya doorashadan ayaa ka dhacaysa dalka ugu dhaqaalaha badan wadamada latin america kadib markii ay banaanka usoo baxday fadeexo weyn oo dhinaca musuq maasuqa siyaasadda ah taas oo sidoo kale noqotay tii ugu foosha xumeyd dalalka ku yaala latin america jer bolsonaro waa musharaxa ugu fursadda fiican sida ay muujinayso aragti ururin la sameeyey waa sarkaal ka tirsan ciidamada dalkaasi waana nin siyaasaddiisu ay tahay midig fog waxa uu ammaanay kalitaliskii militariga ahaa ee dalkaasi
waa tahay nuur bukhaari aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay markan ah codka baxsan ee cabdiqaadir jubba iyo heeska habboon codkaasi cabdulqaadir jubba iyo heeskaasi habboon ayaa dhegihiina uga sii tegaynaa waa nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo saare cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo
Rasmi o
UN Secretary.